بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalka dhaqaale ee u dhexeeya shiinaha iyo maraykanka oo sii xoogaysanaya xukuumadda biijin oo noqotay maalgeliyaha ugu weyn ee dibadda iyo maraykanka oo dib uga sii guranaya maalgashiga caalamiga ah in ka badan laba kun oo guri oo maamulka gumaystaa yuhuudda uu ku burburiyey magaalada khaza tan iyo markii la saxiixay heshiiskii sharmasheekh iyo silsiladda burburinta guryaha khaza oo halkeeda ka sii socota istaraatiijiyadda trump ee venezuela oo laga baqdin qabo inay dib u dhac ku keento damiciisa saliidda waddankaasi iyo degniino ka soo baxay la taliyihii hore ee amniga qaranka maraykanka dibadbaxyada ka socda waddanka iiraan oo sii xoogaystay trump oo weli hanjabaaddiraya haddaba xaalad nuuce ah iyo banaanbaxyadaanay gelin karaan mandiqadda bariga dhexe maxaan ka naqaanaa xashiishka marijuwana oo ka mid ah walxahamaanka dooriya iyo saamaynta uu dunida ku leeyahay qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها
waa hagaag waa maalinimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa xilli hoosu dhac uu ku yimid dowrka maraykanka ee maalgashiga dibadda ayuu shiinuhu bilaabay tallaabooyin hor leh isagoo noqonaya maalgashyaha ugu ballaaran maalgeshigiisana ku faafinaya qaaradaha kala duwan isbeddelkanna ma ahan mid ku kooban tirooyin iyo xogo maaliyadeed oo keliya balse waxa uu muujinayaa doorka biijin ee arrimaheeda dibadda iyo sidoo kale dhaqaalaha xilli caalamka uu ku tiirsanaa sannadadii lasoo dhaafay maalgashiga maraykanka iyadoo washington diiradda ay saarayso siyaasadda lagu soo celinayo maalgashiga iyo shaqooyinka gudaha ee dalka ayay biijin qaadaysaa jiha cusub waxay dhistay warshado xarumo iyo sidoo kale mashaariic cusub oo ka baxsan xuduudaheeda sida lagu sheegay warbixin ay daabacday wakaaladda bloomberg dunida ayaana wajahaysa xaqiiqo cusub oo ku saabsan isku dheelitirka awoodaha dhaqaalaha iyadoo sidoo kale dhaqaalaha iyo siyaasadda ay sannadadii lasoo dhaafay si aadaah isugu milmeen kadib tallaabadii uu qaaday madaxweynaha maraykanka donald trump sannadkii laba kun shan iyo labaatan iyo sidoo kale canshuurihii xaddaafka ahaa ee dunida ku soo rogay lagu daray faragelintii uu ku sameeyey venezuela ayaa mar kale soo cusboonaysiisay dooda ku saabsan in dowladuhu ay dhistaan nidaam cusub si kastana ha ahaatee waxay bloomberg ay tilmaamaysaa in isbeddelkani uu u muuqdo in isbeddelkan uu u muuqdo dhaqdhaqaaq saameyn ku yeelan doona dhaqaalaha maraykanka oo tobanaan sano ahaa maalgeshiyaha ugu weyn ee dibadda islamarkaana abuurayay shaqooyin caalami ah ayaa maanta xoogga saaraya si uu u soo jiidan lahaa maalgashiga tooska ah ee shisheeye ee gudaha dalkiisa dhanka kale beijing ayaa iyadana ka guurtay kaalintii ahayd ra-sumaalka shisheeye ee dalkeeda lagu maalgelinayay iyadoo noqotay mid firfircoon oo maalgashanaysa warshado iyo shaqooyin ka baxsan xuduudaha dalkeeda xogtu waxa ay muujinaysaa in isbeddelkan keliya uusan ahayn aragti maaliyadeed bartamihii sannadkii maalgashiga shiinaha ee dibadda u baxay ayaa ka sareeyey kan maraykanka isagoo gaaray ku dhowaad boqolkiiba toban guud ahaan maalgashiga caalamka sida ay sheegtay hay-adda iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarinta isla wakhtigaasi washington ayaa iyadana soo jiidatay ku dhowaad shan meelood meel ka mid ah maalgashiga caalamiga ah ee gudaha dalkeeda soo gelaya bloomberg waxa ay tilmaamaysaa inuu sare u sii kici karo maadaama maalgashiga shiinaha ay ka mid yihiin warshado xarumo mashaariic ayna gaareen heerkii ugu sarreysay iyadoo la filayo inay sii kordhaan sannadaha soo socda sida ay qiyaaseen koox cilmibaarayaal ah oo ay wakaaladu soo xigatay inkastoo kobacan uu yahay mid deg deg ah haddana farqiga taariikhiga ah ee u dhexeeya hantida maalgashiga maraykanka iyo shiinaha ayaa weli ah mid weyn dhammaadkii sannaddii qiimaha maalgashiyada ee muddada dheer ay soo wadeen shirkadaha ameerikaanka ah ee ay ku leeyihiin dibadda ayaa lagu qiyaasay lix dhibic siddeed trilyan oo dollar halka maalgashiga shiinaha uu sannadadii lasoo dhaafay caalamka ku sameeyey isagana lagu sheegay hal dhibic toddoba trilyan oo dollar marka laga reebo maalgashiyada hong kong oo kor u sii kacaya si kastaba bloomberg waxa ay xustay in tani ay ku socoto xawaaro sare arrintaasoo ay sababeen qodobo dhowr ah oo ay ugu horayso faa'iidada ganacsi ee shiinaha oo sii kordhaya farqiga weyn ee maanta muuqda ayayna wakaaladdu warisay in ay tahay faa'iidada ganacsi ee shiinaha oo marba marka ka dambaysa sii xoogaysanaya halka khasnadda dowladda maraykanka ay sii faaruqayso khabiir hore islamarkaana ka soo shaqeeyey wasaaradda maaliyadda maraykanka islamarkaana ka tirsan xiriirka golaha caalamiga ah ayaa yidhi si cad ayaa loo arki karaa ka bixitaanka shiinaha ee dib u wareejinta faa'iidadiisa iyadoo la marayo keedadka lacagaha qalaadh u wareejinta bangiyada ay dowladuhu leeyihiin kordhinta maalgashiga ballaaran ee shirkadaha shiinaha ee dibadda wuxuuna intaa ku daray in arrintaani dalal badan ay u noqon karto fursad soo jiidasho leh warbixintu waxa ay tibaaxaysaa inaan la kala saari karin dhaqaalaha iyo siyaasadda iyadoo dalal badan oo maraykanka ku tiirsan ay xilligaani wajahayaan wax u eg xayiraad iyo faragelin haddana isbeddelkaasi ayaa muujinaya walwal la xidhiira maalgashiga ka imaanaya shiinaha sida ay sheegayso bloomberg xidhiirada juquraafi siyaasadeed ayaa noqday kuwo aad u adag iyadoo dowladaha qaar ay isku dayayaan inay dheelitiraan baahida ay u qabaan soo jiidashada ra'sumaalka shiinaha iyo cabsida ay ka qabaan inay meesha ka baxdo ku tiirsanaantii ay ka heli jireen washington ugu dambayntii isbeddelkani ku yimid jihada maalgashiga ee caalamiga ah ayaan keliya ahayn isbeddel dhaqaale oo keliya balse sidoo kale waa imtixaan ballaaran oo muujinaya sida dhaqaalaha iyo siyaasadda ay isku dhex galeen iyadoo maraykanka uu dib ula laabanayo maalgeshigiisa halka shiinuhuna uu bannaanka u soo baxayo islamarkaana miisaan culus uu ku yeelanayo maaliyadda dunida loolankan dhaqaale ee aamusan ee u dhexeeya labadan qubadood ayaana cidda ugu badan ee ay saameynta ku yeelan doonaan waxa ay yihiin dowladaha ku tiirsan maraykanka ee markan doonaya inay tijaabiyaan shiinaha si dalkooda ugu sameeyo ملقش عالمياه بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاج مكان وحتوصل دواتان حبنتا ورقيسيدا يا ولالكن إلياس عبد الله waad mahadsantahay suhayb waxaan ugu horeyntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa silsiladda burburinta guryaha khaza oo halkeeda ka sii socota iyo wax ka badan laba kun oo guryo oo dhulka la dhigay tan iyo markii la saxiixay heshiiskii sharma sheekh ee dalka masar warbixin uu daabacay wargeeska new york times ayaa lagu muujiyey in burburinta guryaha khaza ay halkeeda ka sii socoto weli tan iyo wixii ka dambeeyey saxiixitaankii heshiiskii xabajoojineed ee ka dhacay magaalo xebeedka sharma sheekh ee dalka masar falanqeen ku dhisan sawiro dayax-gacmeedku uu qaaday tan iyo wixii ka dambeeyey heshiiskan xabadjoojineed ayaa muujinaysa in maamulka gumaystaha yuhuudda uu dhulka dhigay in ka badan laba kun iyo shan boqol oo guri kuwaas uu ku yaalay gudaha marinka khaza xukuumadda uu hogaamiye benyamin netanyahu ayaa tani mar ay ka warbixinaysay waxay sheegtay in ujeeddada dhabta ah ee burburintan ka dambaysa ay tahay in ay bartilmaameedsanayaan tunnelada dhulka hoostiisa ee ay sheegeen in ay ku sugan yihiin ciidanka kooxaha muqaawamada filistiin waxaa wargeysku sheegayaa in dadka filistiiniyiinta ah ay qabeen markii heshiiskan xabadjoojineed uu dhacay rajo xasilooni iyo in dib u qaabeyn ay ku sameeyaan guud ahaan nolosha khaza laga soo bilaabo dhismayaasha iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah balse xaaladda dhabta ah ee wakhti xaadirkan jirta ayay warbixintu tiri waa sida ay muujinayaan sawiradan uu qaaday dayaxgacmeedka burburinta khaza guryaheeda ku socda ayaana ah mid in ay sii xoogaysato mooye aanan marnaba isdhimaynin tan iyo markii la gaaray heshiiskan warbixintu waxay leedahay ciidanka israa'iil ayaa dib uga gurtay xariiqinta gudaha iyagoona samaystay goob ay ugu magacdareen diilanta jaallaha islamarkaana halkaasi ka fulinaya guud ahaan burburinada ay u geysanayaan gudaha marinka khaza sawirada dayaxgacmeedkan uu qaaday waxay si cad u muujinayaan in ciidanka gumaystaha yuhuudda ay wakhti xaadirkan ku sugan yihiin meel ka baxsan diilinta ay ku sheegeen xuduudda halkaasina ay ka soo ganayaan gantaal weliba oo ay ku beegsanayaan dhismayaasha marinka khaza haba ugu horreeyaanay kuwa sida aadka ah ugu dhow diilinta xaafadda shujaaciye ee bariga magaalada khaza ayay saxiifaddu sheegtay in wakhti xaadirkan ay tahay tusaalaha cad ee muujinaya burburinta maamulka gumaystaha yuhuudda khaza uu ka wado tan iyo wixii ka dambeeyey heshiiskii xabadjoojineed ee sharma sheekh waxaa isbarbardhig lagu sameynayaa sawiro uu dayaxgacmeedku qaaday intaa aysan maamulka gumaystaha yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada filistiin gaarin heshiiskan xabadjoojineed iyo kuba la qaaday wixii ka dambeeyey heshiiska waxayna si guud u muujinayaan xaaladda shujaaciya wixii ka dambeeyey heshiiskii sharma sheekh waxay xaafaddu inteeda badan noqotay mid bannaan oo dhismayaasheedii ay burbureen qiyaasuhu waxay tilmaamayaan in dhulka la dhigay ilaa sagaal boqol oo guri warbixintu waxay sheegaysaa in hay-ad gaaleedka qaramada midooba ay qiyaastay in in ka badan boqolkiiba siddeetan dhismayaashii khaza ay wakhti xaadirkan burbureen qarashka dib u dhiska ku baxayana uu sii siyaadaya marba marka ka dambaysa falanqayaal fara badan ayaa warbixintu sheegaysaa in ay aaminsan yihiin in maamulka gumaystaha yuhuudda waxyaabaha uu ku cudur daaranayo ee dhismayaashan uu u burburinayo ay yihiin kuwa si aad ah uga baxsan baahida amni ayna tani tahay isirsifeen iyo burburin toos ah oo la doonaya in lagu sameeyo guud ahaan marinka khaza si ay u hirgasho damaca maamulka gumaystaha yuhuudda iyo maraykanka ee ah yogleelidda khaza cusub oo ay ka arrimiyaan nidaamyo galbeedku uu horboodayo istaraatiijiyadda trump ee venezuela oo laga baqdin qaba in dib u dhac ay ku keento damcii maraykanka ee saliidda waddankan iyo digniin ka soo baxday la taliyii hore ee amniga qaranka maraykanka warbixin uu daabacay wargeeska newsweek ayaa tibaaxaysa in la taliyihii hore ee amniga qaranka maraykanka john bolleton uu sheegay in qorshaha uu madaxweynaha maraykanka donald trump wakhti xaadirkan ku wajahayo waddanka venezuela ay tahay mid halis gelin doonta himiladii maraykanka ee helitaanka saliidda waddankan waraysi ninkan uu siiyey majalladan ayuu ku sharaxay in siyaasadda uu wakhti xaadirkan adeegsanaya trump ay u muuqato mid si deg deg ah ku timid oo aanan looga fiirsan qaab si aad ah u xeldheer bolton waxa uu sheegay in trump uu xoogga saaraya wakhti xaadirkan helidda heshiisye waaweyn oo saliidda ah kadib markii uu soo qabtay madaxweynihii venezuela nicolas maduro waxuuna rumaysan yahay in tallaabadan ay u sahli doonto shirkadaha maraykanka in si fudud ay uga shaqeeyaan gudaha waddankan venezuela islamarkaana ay u dhacaan keedadka ugu muhiimsan ee saliidda dunida ee waddankan uu hodanka ku yahay laakiin waxa uu aaminsan yahay la taliyahan hore in shirkadaha ameerikaanku aysan si sahlan u ogolaan doonin damaca trump ee ah in ay ka howlgalaan waddankan aysanna ku bixin doonin balaayin dollar waxuuna u sababeynayaa kaabayaasha burbursan ee venezuela iyo nidaamka siyaasadeed ee wakhti xaadirkan isku dhex yaacsan waxuuna xusay in shirkad weliba oo ameerikaan ah ay rabto dowlad si dimuqraadi ah loo doortay iyo maxkamad madax bannaan oo ilaalinaysa hantidooda iyo heshiisyadooda dhammaan haddii shuruudaha si la waayana maalgashi dhab ah ma imaan doono ayay warbixintu tiri bolton waxa uu sidoo kale dhaliil u jeediyey go'aanka trump ee ah in delsi rodriguez oo ah madaxweyne ku-xigeenka venezuela wakhti xaadirkanna ah midda howsha sii kala wada in uu u magacaabo hogaamiyaha kumeelgaarka ah islamarkaana uu iska indhatiro trump saamaynta siyaasadeed ee xooggan ee ay dhalin karto maria corina oo ah madaxa mucaaradka venezuela iska indhatirid uu trump ku sameeyo maria corina ayuuna sheegay la taliyahan hore in ay dhalin doonto siyaasad qaraar oo Trump mar kale uu ka wajaho gudaha Venezuela. Bolton waxa uu dhanka kale yiri Trump waxa uu waqti xaadirkan aaminsan yahay in shirkadaha waaweyn ee Ameerikaanka ah ay diyaar u yihiin in ay qaataan khatartan hortooda taale ee ah in ay u bareeraan maalgashi ay ku sameeyaan saliidda Venezuela. balse xaqiiqada ayaa taasi ka fog oo ma jirto shirkad weyn oo doonaysa in ay qaado tallaabo noocaas ah si kastaba khubaro dhanka tamarta ah ayaa sheegaya in dibudhiska waaxda saliidda venezuela ay u baahan tahay lacag si aad ah u badan qiyaase la sameeya ayaana muujinaya in qarash kadib waahabeynta lagu samayn karo goobaha saliidda venezuela ay gaari karto ilaa boqol iyo siddeetan iyo saddex bilyan oo dollarka maraykanka ah taasina ay u muuqata mid si aad ah u culus gunaanadkii warbixinta oo soo xiganaysa xog dhankeeda ay daabacday Financial Times ayaa lagu sheegay in laga baqayo in saliidda Venezuela ay dhaawacdo wax soo saarka gudaha Mareykanka iyo siyaasadii Trump ee ahayd Amriika awalan waxayna muujinaysaa middan in istaraatiijiyada Trump ee Venezuela ay la kulmayso shaki xoogan oo gudaha iyo dibaddaba ah dibadbaxyada ka socda Iiraan xaalad noocee ah ayay lugaha u gelin doonaan bariga dhexe waa qodob kale oo uu daabacay wargeyska raashiyaanka ah ee nisevesmiya warbixintan ayaa ka digaysa dibadbaxyada ka socda iiraan in ay isku rogi karaan mar qura sabab cusub oo xaalad qaraar gelin karta xiisadda bariga dhexe waxaa xogta lagu sheegay in si aad ah dunida waqti xaadirkan ay ula socoto waxa ka dhacaya gudaha dalka iiraan islamarkaana ay jiraan cabsi xooggan oo ku saabsan in tani ay sababi doonto xiisad qaraar oo mar kale ka qarxda gudaha bariga dhexe qiimeyn la sameeya ayaa muujinaysa sida wargeyska uu sheegayo suuragalnimada in maamulka madaxweynaha maraykanka donald trump uu faragelin ku sameeyo xaaladda iiraan islamarkaana uu ka dhabeeyo trump hanjabaadiisii ahayd in faragelin toos ah ay ku samayn doonaan xaaladda waddankan haddii dowladda iiraan ay disho shakhsi ka mid ah dibadbaxyaasha inkastoo taasi aysan u muuqan mid dhabooday maadaama gudaha iiraan waqti xaadirkan lagu dilayba boqolaal qof sirdoonka maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa sida wargeyska uu qoray waxa uu rumaysan yahay in maraykanka uu qaadi doono weerar ka dhan ah iiraan toddobaadyada soo aadan waxaana la sheegay in trump kol horeba la hordhigay ikhtiyaaraad kala duwan warbixintu waxay xustay in walaaca uu sii xoogaysanaya kadib markii warbaahinada qaar ay sheegeen in diyaargarowga milatari ee maraykanku uu u samaynayo xiisaddan ay tahay mid si aad ah u sarraysa waxaana lagu warramayaa in xukuumadda washington ay xeebaha bariga dhexe ku daabushay qalab milatari iyadoona xoojinaysa joogitaankeeda halkaas waxay dhanka kale warbixintu leedahay mas-uuliyiin ameerikaan ah ayaa ka muujinaya walaac xooggan jawaabta ka imaan karta dhanka iiraan kuwaasoo isugu jiri kara weerar lagu qaado saldhigyada maraykanka ee bariga dhexe ama safaaradihiisa gudaha gobolka dhanka iiraan hoggaanka xukuumadda tehraan ayaa sheegay in diyaar ay u yihiin xaalad kasta oo ay kala kulmaan dhanka maraykanka guddoomiyaha baarlamanka waddankaas ayaana ku hanjabay ayay warbixintu tiri in weeraro maraykanka uu ku qaado gudaha iiraan looga jawaabi doono bartilmaameedsiga saldhigyada maraykanka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda ee gobolka guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غوانيها waa hagaag maxaan ka naqaanaa xashiishka marijawana oo ka mid ah walxaha maanka dooriya iyo saamaynta uu dunida ku leeyahay warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir
alqanab oo sidoo kale loo yaqaan qanabka hindiya marijuwaana ama xashiish waa geed la sheego in asal ahaan uu ka soo jeedo hindiya lehna astaamo xooggan oo la xidhiira maandooriyaha waxaana uu saameyno kala duwan oo halis ah ku yeeshaa jirka waxaa geedkan oo loogu yeero kanabis indika lagu tiriyaa inuu ka mid yahay noocyada maandooriyaha sida aadka ugu faafsan dunida waxyaabaha laga soo saaro geedka qanabka sida xashiishka ama caleenta iyo murjawaana waxa ay ka mid yihiin maandooriyaasha ugu faaca weyn taariikhda waxyaabaha mukhadiraadka ee dunida sida weyn looga yaqaan qanabku waa magaca loo yaqaan geedka laftiisa murjawaana waxaa loo yaqaanaa caleemaha ubaxyada jiridda geedka iyo iniinada qalalan ee laga helo geedkaasi halka xashiishku uu yahay wax soo saar kale oo asal ahaan laga helo isla geedka qanabka kaasoo laga sameeyo xabagta uu geedku soo saaro geedka qanabka waxa uu leeyahay qaybo kala duwan oo wax soo saar ah balse ay ugu caansan yihiin waxaa loo yaqaan tatrahydro kanabinol oo magac ahaan loo soo gaabiyo t h c marka uu qofku cabo murjawaana ama xashiishka ka samaysan geedka kanabiska waxay maadada t h c ay si deg deg ah uga gudubtaa sambabada waxaana ay gashaa qulqulka dhiigga kaas oo gaarsiiya maskaxda iyo xubnaha kale ee jidhka oo dhan arrintan waxaa xaqiijiyey machadka la dagaalanka isticmaalka maanduuriyaha ee dalka maraykanka iyo machadka caafimaadka ee hoostaga wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi t h c-gu waxa uu ka shaqeeyaa meelo gaar ah oo ku yaal unugyada maskaxda kuwaas oo si caadi ah ula falgala walxo dabiici ah uu jidhku sameeyo oo la mid ah t h c-ga walxahan dabiiciga waxa ay ka qayb qaataan howlaha caadigaha ee maskaxda iyo koritaankeeda xagga saameynta marka la eego isticmaalka murjawaanada waxaa lala xiriiriyaa waxyeelo kala duwan oo ku dhaca jidhka iyo maskaxda kuwaasoo ay ka mid yihiin isbeddello ku yimaada dareenka sida inay dhacdo in qofka uu wax u arko ama uu maqlo ama xitaa uu dareemo si ka duwan sida caadiga ah waxyaabaha ka dhasha isticmaalka maanduuriyaha sida murjawaanaha waxaa ka mid ah in qofka adeegsada uu dareemo isbeddel sida kan xagga wakhtiga oo waxaa dhici karta inay u muuqan karaan in wakhtiga markaas la joogo uu gaabis yahay ama uu degdeg ku socdo sidoo kale wuxuu dareemi karaa farxad ka baxsan xadka oo joogto ah walbahaar ka soo muuqda ama xanaaq aan dhammaan waxaa sidoo kale uu wajihi karaa hoos u dhaca xagga dhaqdhaqaaqa jirka dhibaatooyin ku yimaada fikirka iyo xalinta dhibaatooyinka waxaa daciifaya go-aan qaadashada iyo feejignaanta dhibaatooyinka kale waxaa ka mid ah inuu arkayo ama uu maqlayo wax aana jirin oohin khiyaali ah iyo calaamado la mid ah waalida uu qofku la noolaado sidoo kale waxa uu la kulmayaa saameyn toban oo ku timaada koritaanka maskaxda gaar ahaan marka uu qofku la kowsado isticmaalka maanduuriyaha xilliga qaangaarka dhanka kale waxaa saameynta ka dhalata isticmaalka murjawaanaha ama xashiishka ka mid ah dhibaatooyin xagga neefsashada kordhidda garaaca wadnaha si kastaba isticmaalka murjawaanaha waxa uu saameyn ku yeelan karaa dhinacyo kala duwan oo nolosha qofka sida dhakhaatiirtu ay sheegaan waxaa isticmaalka maanduuriyahan uu wiiqi karaa waxbarashada iyo shaqada sababo la xidhiira hoos u dhaca fiijignaanta xusuusta iyo waxqabadka guud marka la barbar dhigo dadka aan isticmaalin murjawaanaha dadka si joogtaha ama xaddi aad u badan u isticmaala maanduuriyahan waxaa intooda badan ay sheegaan dhibaatooyin kala duwan oo saameeya noloshooda guud kuwaasoo ay ka mid yihiin hoos u dhaca ku yimaado qanacsanaanta nolosha taasina waxa ay qayb ka tahay waxyaabaha kordhiya xaaladaha intixaarka ee dalal badan sida kuwa reer galbeedka kuwaasoo si aada looga isticmaalo marka la eego gudaha dhallinyarada uu kusii faafayo isdilka gudaha maraykanka iyo dalalka kale ee reer galbeedka waxaa sanad kasta tiro aad u badan ay u dhintaan isdiilka halka qaarna ay u bakhtiyaan iyagoo isi siiya daroogooyinka waana xagga qanacsanaan la-aanta ay la nool yihiin dadka gaalada ah ee da'bigoodu yahay adeegsiga waxyaabaha maanka dooriya ee ay maciin bidaan dhacdooyinka ismiidaaminta ee siyaabaha kala duwan ay u martigeliyaan waddamada reer galbeedka sida yurub iyo maraykanka waxaa sanad weliba ay warbaahintu soo tabisaa dhimashada boqolaal kun oo xaaladahaas u dhinta waxaana maraykanka uu kaalimaha hore uga jiraa dowladaha ay muwaadiniintooda ku horeeyaan isdilka sida fudud nafta la isaga goynayo sanadkii laba kun iyo koob iyo labaatankii lix iyo labaatan kun baa la dilay lix iyo labaatankaa kun imise xabad lagu dilay labaatan kun oo ka mida qoraa lagu dhuftay xabad baa lagu dhuftay kow intaasi waa inta xabad lagu dilay labaatan kun lixda kunna waa inta lagu dilay siyaabo kale ama midde ama wax kale lagu dilay lix iyo labaatan kun baa la dilay imise iyagu isdilay kuwii isdilay kuma jiraan kuwa kan imsaa isdilay siddeed iyo afartan kun baa isdilay kow iska siiyey naftooda gooyaan naf kala gooynin siddeed iyo afartanka kunee isdilay iyo lix iyo labaatan kun oo la dilay isku dar waa imisa toddobaatan iyo afar kun baa hal sano gudihii maraykan lagu dilay sidoo kale goobaha sannaddii labada kun labay labaatankii lasoo diiwaangeliyey inay ku xooganaayeen falalka isdiilka ama ismiidaaminta waxaa ka mid ah qaaradda afrika oo qaar badan oo ka mid ah waddamada qaaradan ayay dadku nafta isku dhaafiyeen ismiidaaminta waxaa la sheegay inay sabab u yihiin arrimo sida isticmaalka daroogooyinka iyo waxyaabaha maanka dooriya hase ahaatee si ka duwan faqriga laga cararayo iyo xaaladaha nololeed ee aadka u liita oo ay usii dheer tahay jahliga dalalka ay ka dhacaan dilalka ismiidaaminta waxaa safka hore kaga jira kuwa reer galbeedka dalalkaas qaarkood ma ahan kuwo faqri ah oo waayey xalka nolosha iyo xaqiijinta waxa horumarada loogu yeero hase ahaatee waxaa malaayiinka muwaadiniinta gaalada ku xaaqaya boholada nasiib darrada ayaa ah kufriga ay ku tamashleeyaan yaqiin xumo iyo inaysan haysan mustaqbal ay isleeyihiin wuu ka dambayn doonaa noloshan quus iyo horumarka adduunyada ay gaareen oo ay ku xasili waayeen sheekh qaasim arriimi allaha u naxariistay xilli uu dareysiinayay qaabka ay tahay in loo maareeyo arrimaha nolosha iyo muhiimadda uu islaamku siiyey nolosha bani aadamka waxa uu sheegay in horumar kasta oo aanan lagu hagin diinta islaamka ay ugu dambeyntii ku biishuban doonto natiijo la-aan dadka horumarkaas gaarin ay ku adkaan doonto inay guul ka gaaraan nolosha intaba uu qalbigoodu ka maran yahay nimcada iimaanka iyo islaamnimada هنا في مسألة أنا حاولت أنقل لكم بعض ال ال- mas'alo kale waxay tahay waxaan isku dayay inaan idiin soo guuriyo masaa'il qaar kuwaas oo aan ka soo guuriyey mawsuucada lagu radiyo dadka aaminsan madaahibta fikriga eeg muxuu leeyahay wuxuu ku leeyahay waa guushee guusha ay haystaan waase horumarkee horumarka ay sheeganayaan bal fiiri heerka uu gaaray intixaarka ay samaynayaan dhallinyarada ku nool maraykanka waxay labaatan jibaar dhaaftay kuwa iyaga la midka ah ee yurub isku dila afartan jibaarna waxay dhaaftay kuwa iyaga la midka ah ee jabaan isku dilaya afartan sakan oo kasta qof ayaa isku dila maraykanka waxaaba dhab ahaantii loogu yeeri karaa gobollada isdilka tobankii daqiiqaba ku dhowaad shan iyo toban qof ayaa isku disha maraykanka annagu marka haddii aan muslimiin nahay si weliba oo aan fuqaro iyo sabool u nahay ma dhacdaa inaan sidaas samayno waa maya haddaba maxay tahay marka guusha ay sheeganayaan waa maxay horumarka iyo ilbaxnimada ay sheeganayaan waase farxadee farxadda ay ku nool yihiin allah wuxuu yidhi كما قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى dhibaatooyinka ay leeyihiin xashiishka sida murjawaanaha ee dhinaca caafimaadka waxaa ka mid ah xanuunada dhanka maskaxda sida welwelka niyadjabka hoos u dhac ku yimaada caafimaadka jirka dhibaatooyinka xiriirada qoyska iyo bulshada iyo sidoo kale in qofku xaqiijin waayo guul iyo horumar xagga waxbarashada iyo mid xirfadeed intaba isticmaalka xashiishka murjawaanada waxaa sidoo kale uu keeni karaa qabatimo cilmibaarisyo kala duwan ayaa muujinaya in inta u dhexeysa sagaal boqolkiiba ilaa soddon boqolkiiba dadka isticmaala murjawaanada ay gaari karaan heerar kala duwan oo qabatimo ah cilmibaare austraaliyaan ah ayaa sanadkii labada kun afar tobankii daabacay daraasad uu ku sheegay in murjawaanada uu waxyeelo u geysan karo maskaxda islamarkaana uu sababi karo qabatimo daran gaar ahaan dhallinyarada mid ka mid a lix dhallinyaro ah oo murjawaanada isticmaala ayaa noqda qof qabatimo maanduuriyahaasi sida uu sheegayo cilmibaaraha waxayna taasi kordhin kartaa uu yidhi halista dhaawaca maskaxda iyo kordhinta khatarta cudurka shizofrani oo ah xanuun maskaxeed brofesor winehall oo ah khabiir ku takhasusay siyaasadda qabatinka kana tirsan jaamacadda kings college london ayaa sheegay in dhallinyarada isticmaala qanabka ay waxbarashada kaga hooseeyaan ardayda aan isticmaalin dadka gaadiidka kaxeeya iyadoo ay jirkooda ku jirto saameynta xashiishka murjawaanada ay labajibaar u badan tahay in ay galaan shilalka daraasadiisa oo lagu daabacay jariirada cilmiyaadda education waxay burisay fikradda sheegaysa in murjawaanadu tahay mid aan khatar lahayn ama ay badiil ammaana u tahay sigaarka ama maandooriyo kale hel waxaa sidoo kale sheegay in hal qof oo ka mid a toban qof oo si joogtaa u isticmaala murjawaanada ay suuragal tahay inay u gudbaan isticmaalka maandooriyaasha kale ee ka xooga badan xashiishka qanabka murjawaanadu waxa ay leedahay saameyn ballaaran oo ku timaada nolosha qofka ha noqoto dhinaca maskaxda jirka waxbarashada shaqada iyo xidhiirada bulshada intaba isla mar ahaantaana waxaa jira adeegsiyo caafimaad oo xadidan oo lagu maamulo shuruudo gaar ah marka laga hadlayo dalalka qaarkood
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف waa hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horaysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى